galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaaneysa washington
sabti bisha abril sanadka laba kun iyo kow iyo labaatan ah waa afariyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o e somaali dotcom waxaana idaacadda galabta idiin soo jeedinaya saare cabdi axmed iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dhegaysiga dilka gudoomiyihii degmada hodan cabdixakiim dhagajuun oo maanta muqdisho ka bilaabatay waxaan aaminsanahay dib ayaan maxkamadda faahfaahin ay keenaysa markay maragga dhegaysateen hal shaksi ka mida oo ahaa ninkii sahanka camal u ahaa oo halkaa inta la geeyey gacanka ku hadal la yidhi markii baabuurka u soo dhaafo oo soo sheegay mahane inta kale risaas bay dileen waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan mowqifka golaha ammaanka ee xaaladda soomaaliya ee xilligan markii labaad in muddo kooban gudaheeda lagu soo saaro resolutionkii labaad oo arrimaha soomaaliya waxay muujinaysaa arrimihii soomaaliya inay noqdeen arrimo faylkooda uu kor soo maray oo isha lagu wada hayo qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo duniduba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka iyo nuur xasan nuur buqaari
mahadsaned zahra ciidanka badda indonesiya ayaa sabtida maanta ah sheegay inay heleen walxo ka mid ah burburka gujis ay saarnaayeen ilaa iyo saddex iyo konton qof kaas oo la la'aatan iyo arbacadii hadalka ciidanka ayaa muujinaya in gujiska uu quusay taasoo ka dhigan in aanan wax rajo ah laga qabin in nolol lagu helo saddex iyo kontonka qof ee saarnayd gujiska taliyaha milatariga dalkaasi haadi tahanjanto ayaa sheegay in xeebta jasiiradda baali laga helay qaybo ka mid ah burburka gujiska iyo oolyadii uu watay taliyaha ciidanka badda yudo margono ayaa isna shir jaraa'id oo uu maanta ku qabtay baali ku sheegay in gujiska uusan u quusin qarax dhacay balse uu si tartiib tartiib ah ugu burburay gunta badda isaga oo intaasi ku daray in gujiska uu gunta hoose ee badda ugu dhacay fogaan dhan siddeed boqol iyo konton mitir taas oo aad uga hooseysa cabirka lagu badbaadi karo weli ma cadda sababaha keenay in gujiska uu quuso saraakiisha caafimaadka maraykanka ayaa jimcihii shalay xayiraad muddo koob iyo toban maalin ah saarnayd ka qaaday tallaalka looga hortago cudurka covid sagaal iyo toban ee ay soo saarto shirikadda johnson and johnson tallaabada lagu fasaxay tallaalkan ayaa ka dambeysay kadib markii shalay gelinkii dambe ay guddi saynisyahano ah ay go-aamiyeen in faa'iidadiisa ay aada uga badan tahay khasaarihiisa dowladda ayaa shaaca ka qaaday shan iyo toban qof oo ku xanuunsatay tallaalkan ay samaysay shirikadda johnson and johnson kuwaas oo qayb ka ahaa ilaa iyo siddeed milyan oo ruux oo horay u qaatay tallaalka dhibanayaasha oo uu tallaalka ku sababay xinjiro dhiigooda ku dhex samaysmay ayaa dhammaantood ahaa dumar ay da-dooda ka hooseyso konton sano saddex ka mid ah ayaa geeriyootay halka toddoba kalena ay weli isbitaalka yaallaan xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada iyo waaxda cuntada iyo dawooyinka maraykanka ayaa labaduba shalay ku taliyey dib u ambaqaadidda tallaalka ka hortagga cudurka covid ee ay soo saarto shirkadda johnson and johnson maraykanka ayaa waxaa sidoo kale laga qaataa laba tallaal oo kale oo ay soo kala saaraan shirkadaha viser iyo moderna maleeshiyaad ku sugan marinka khaza ayaa xalay gantaallo ku weeraray israa'iil halkaay milatariga israa'iil ugu jawaabeen gantaallo ay la beegsadeen bartilmaameedyo ay khaza ku leeyihiin ururka xamaas madaaficdan ayaa imanaysa xilli ay kasii darayso xiisad ka taagan bariga qudus oo u dhexaysa falastiiniyiinta iyo ciidamada israa'iil lix falastiiniyiin ah oo ka mid ahaa dad ku mudaaharaadayay bariga qudus iyo afar askari oo israa'iili ah ayaa ku dhaawacmay mudaaharaadkii ugu dambeeyey ee ka dhacay qudus mudaaharaadyada ay dhigayaan dadka falastiiniyiinta ee bariga qudus ayaa sii xoogaysanayay tan iyo bilowgii bishan barakaysan ee ramadaan ergeyga qaramada midoobey ee gobolka tor wenesland ayaa cambaareeyay rabshadaha isaga oo sheegay in qaramada midoobey ay la shaqaynayso labada dhinac si loo soo celiyo xasiloonida dhegaystayaal warkii caalamka galabta waa naga intaa aan dib idinkugu celiyo ibraahim xasan galbey daanduray iyo sahre cabdi axmed
mahasida nuur xasan nuur ayuu ahaa oo noo akhrinayay warkii dunida xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobey ayaa mar kale soo saaray qoraal ay ku muujinayaan walaaca ay sheegeen inay ka walaacsan yihiin siday u socoto ismarinwaaga siyaasadeed iyo heshiis la-aaneed ee u dhexeysa hogaamiyaasha soomaalida ee ku aadan doorashada dalka waa markii labaa toddobaadkan gudihiisa golaha amniga qaramada midoobey ay soo saaraan qoraalkan dhinaca kaleetana xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ergey gaara u magacaabay geeska afrika warbixin amuurtaasi ku saabsan falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysa xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa xusay horumaradii waaweynaa ee la gaaray tobannaankii sane ee u dambeeyay dalka soomaaliya gaar ahaana dhinacyada amniga dimuquraadiyadda isbedelada siyaasadeed iyo horumarada dhinaca dhaqaalaha gaar ahaana arrimaha deen cafinta golaha ammaanka ayaa ugu baaqay dadka soomaaliyeed mas-uuliyiinta soomaalida midooda afrika howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee amisom iyo wadamada ciidamadu ka joogaan soomaaliya qaramada midoobe iyo saaxiibada kale ee beesha caalamka in xiligan adag ay door muuqda qaataan xubnaha golaha ammaanka ayaa sharxay sida ismariwaaga ka taagan arrimaha doorashada aysan u cuuryaamineynin oo keliya horumaradii hore loo soo gaaray ee soomaaliya ay ku tallaabsatay balse ay dareenka ka weecinayso dhinacyada muhiimka ee nolosha dadka soomaaliyeed lafdhabarka u ah sida dhibaatooyinka hadda ka taagan cuntola-aanta abaaraha ayaxa ku habsaday beeraha oo hoos u dhiga waxsoo saarkii la filayay la tacaalida xanuunka covid sagaal iyo toban iyo dagaalka ka dhankaha argagixisada al-shabaab haddaba muxuu xambaarsanaa qoraalkan uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay soo saaray waxaa su-aashaasii weydiiyey cabdiqafaar cabdi wardheere oo horumarinta caalamiga ah ku xeeldheer kuna sugan gobolkan virginia golaha ammaanka warqadda uu soo saaray runtii aad bay muhiim u ahayd kamana duwaneyn waxyaabihii hore oo qolyaha beesha caalamka iyo afrikaanka iyo igad iyo ay soo jeedinayaan oo ahaa war doorashadan cakiran ha laga saaro maaragtay arinta ay ku jirto oo dib ha loogu noqdo wadahadalkii iyo negotiationkii iyo wadaxaajoodkii ka dhexeeyey dowlad goboleedyada iyo wixii lagu heshiiyey sebtembar toddobiyo tobankeedii marka waxaad moodaa inay weli sii ayidayaan arintaas maadaama aan run ahaantii dalku aanu ka bixi karin haddeertaan laba sano oo walaahow ah iyo is-hortaag iyo maaragtay doorasho in hadda laysku qabto waa hore laga heshiiyey anigu hadda kahor idaacaddaanna waa ka sheegay run ahaantii waxa weye doorashada sebtembar toddobiyo tobankeedii baa laga heshiiyey wixii turxaan ku jirayna waxaa lagu lagu qaadaa dhigay oo lagu xaliyey sida nagu maqaalaha ah lix iyo tobankii february baa baydhabo lagaga heshiiyey marka un waxay u baahan tahay dadkan hadda siyaasiyiinta oo isku hayo xoogaaga yarkaahi inay dib ugu noqdaan ama teendhada ha tagaan ama villa soomaaliya ha isugu tagaane inay ka tashtaan oo dalka laga saaro caqabadda hadda ay geliyeen oo dadkoobani ay geliyeen golaha ammaanka ayaa hoosta ka xariiqay inay muhiim tahay in heshiis loo dhan yahay laga wada gaaro arrimaha doorashada waxaana ay xuseen in heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar uu yahay kan keliya ee hore loogu sii socon karo waxay soo dhaweeyeen qoraaladii ay soo saareen golaha amniga iyo nabadda ee midowda afrika iyo igaad ee ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka soomaaliya haddaba in toddobaad gudahood uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay soo saaro qoraallo arrimaha doorashada soomaaliya lagaga hadlayo maxay ka dhigan tahay waa kan mursal sane oo ka tirsan hay-adda heritage ee magaalada muqdisho
markii labaad in muddo kooban gudaheeda lagu soo saaro resolutionkii labaad oo arrimaha soomaaliya waxay muujinaysaa arrimihii soomaaliya inay noqdeen arrimo faylkooda uu kor soo maray oo isha lagu wada hayo caalamkao dhan isha ku hayo hay-adihii adduunka u waaweynaa dhanna ay ay isha ku hayaan oo ay ka wada dhawaaqeen dhawaaq dheer ku wada sheegeen xaaladda soomaaliya meesha u socotay inay sax ahayn marka waxaa meeshaas ka muuqda in caalamka oo beesha caalamka saaxiibada soomaaliya ee caalamka oo in badan kala aragti duwanaa sida loo wajihi lahaa arrimaha carkiran ee siyaasada soomaaliya inay hadda hal il ku wada arkeen dhinaca kalena waxaa shalay galinkii dambe lagu dhawaaqay ergey gaara oo maraykanku u magacaabay arrimaha geeska afrika gaar ahaana arrimaha ka taagan dalka ethoobiya dagaalada gobolka tigray iyo muranka biyo xireenka ee u dhexeeya etoobiya suudaan iyo masar ergeygan oo lagu magacaabay jeffrey feltman ayaa xilal kala duwan kasoo qabtay wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka iyo qaramada midoobay stephen schwarts oo ah diblomaasi hore oo maraykana safiirna kasoo noqday soomaaliya sidoo kalena kasoo shaqeeya dalal badan oo afrika ah ayaa ku tilmaamay feltman waaye arag xilligan loo baahan yahay
He was our Assistant Secretary of State for the Middle East, uh, which is hugely important.
waa diblomaasi sare oo xirfad leh isagu uu ka suu shaqeeyey bariga dhexe oo ahaa safiirkeenii lubnaan wuxuu ahaa kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee bariga dhexe taasoo muhiimad weyn u leh geeska afrika sidoo kale wuxuu khibrad wanaagsan u leeyahay afrika wuxuu sannado ku qaatay qaramada midoobay kadib markii uu ka fadhiistay shaqadii arrimaha dibadda xogaynta arrimaha siyaasadda waa jago sare wuxuu u keeni lahaa feejignaan heer sare ah iyo xirfado diblomaasiyadeed oo ku aadan xiriirka maraykanka ee ku wajahan geeska wuxuu noqon lahaa xiriir guud oo waddamada oo dhana lana shaqeeya safaaradaha kala duwan ee maraykanka iyo saaxiibbada kale ee gobolka kadibna uu dib dareenka ugu soo weeciyo washington haddaba muxuu ergegan cusubi soo kordhin karaa maxayse maamulka biden ugu arkeen muhim inay ergey u magacaabaan geeska afrika waxaa mar kale aan weydiiyey su-aashaasi cabdiqafaar cabdiwardheere maraykanka iyo dalal badan oo caalamka ah ama golaha ammaanka ku jiraan ama ha ahaadaan dalalka geeska afrika iyo afrika oo dhanba waxay aad iyo aad uga welwelsan yihiin in geeska afrika ay dhibaato weyn ka dhacdo sababtoo ah cago badan kuma taagna dalal badan oo runtii waxaa jira hadda khilaaf badan oo ba-an uu ka taagan yahay gaar ahaan markaad fiiriso hadda etoobiya iyo tigray gudaheeda waxa ka socda oo aad iyo aad dad badanna u barakaceen dad badan lagu laayey dagaalkeena uu weli socdo faragelinta eritrea oo iyaduna ka qayb qaadanaysa dagaalkaas waxaa kaloo kasii daranba oo iyaduna hadda ergeygaas laysleeyahay inuu aada uga qayb qaadan doono waxa weye khilaafka hadda masar iyo suudaan iyo etoobiya oo isku haya nailka iyo daamka hadda ay dhisayaan oo iyaduna dhib horloo caalamka o dhami uu aada uga welwelsan yahay ay ku jirto iyo guud ahaanba marka la fiirsho arrimaha haddan soomaaliya kasoo cusboonaaday oo doorashadan cakiran oo aan la aqoon ilaa iyo xadka ay ku yeelan doonto geeska africa wax tallaabaa inkastoo hadda isagu aanu ahayn taas ujeedada ugu weyn oo loo magacaabay ay tahay arrimaha hore oo aan soo sheegay laakiin haddana waxaad moodaa inuusan ka marnaan doonin arrinta soomaalida maamulka biden ayaa isku dayaya inay wax badan ka bedelaan siyaasadihii maamulka ka horreeyay ergegan cusubi waxaa horyaala howl adag oo ay ugu horeyso xalka keenista dagaalka ka taagan gobolka tigray ee dalka ethoobiya falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaysa halkaasi aad ka dhageysanayseena waa washington
magaalada muqdisho waxaa maanta ka bilowday dhegeysiga dacwad la xiriirta dilkii guddoomiyihii degmada hodan cabdixakiim cabdiraxmaan dhagajoon oo bishii janaayo kow iyo labaatankeedii goor dambe oo habeena lagu dilay muqdisho warbixinta waxaa muqdisho noogu soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle dhegaysiga maxkamadan waxaa goobjoog ka ahaa dadweyne ay ka mid ahaayeen qoyska ehelada marxuum cabdixakiin dhegojuun guddoomiyii hore degmada hodan waxaana maxkamadda la hor keena toddoba eedeysane iyo eedeysane baksad ah oon ku jirin gacanta hay-adaha dowladda maxkamadda waxaa la hor keena markhaatiyaal gaashaanle maxamed cabdiqaadir mooshin wuxuu ahaa taliyihii saldhigga waaberi wuxuuna bilowgii dhacdadan uu ka mid ahaa dadkii loo soo xidhay dilka guddoomiye cabdixakiin dhegajuun balse markii dambe maxkamaday sii daysay mooshin ayaana maxkamadda horteeda tafaasiil ka bixiyay sida uu ku dhacay dilka maadaama uu ahaa goobjooga xaadir ku ahaa halkauu dilku ka dhacayo habeenkaas
habeenkii koo labaankii dhacdada dhacaysay xilli dambe oo lix saac ku dhow waxaan ka soo baxay guri ku yaallo degmada cabdicasiis intii aan soo socday aan soo maraayay waddada dhexda oo aan xaafadeeda hoygeeda usii socday soo wacay gaashaanle suceyb cabdi maxamed taliyihii saldhigga wadaag oo markaas iga codsaday in aan isaga u imaado culays tuugo iyo muqaadaraad qaadoo la qabanayo si aan uga caawiyo isjid ka dhaar kadib oo aan rabay in subaxii waalidkiiba markaa safar ahaa inaan u tago aan u sheegay in ciidanka aan siinaayo kama dambeyn saldhigii aan tagay wuxuu iga warbixiyey in tuugo burcad ah iyo qaad gaari qaada qooqana oo qaad wado oo niman militariya oo hubaysan ay saaran yihiin inuu ka soo baxaayo meel dhahgubadley isagan islamarkaas lagu wargeliyey oo ay soo socdaan uu u baahan yahay inaan ka caawiyo aniga isagoo wada joogno saldhigga holwagaag waxaa saldhigga nagu soo biiray oo noo imaaday taliyihii hore ee qaybta weli oo cadde gaashaanla bashiir cabdisiyaad
gaashaanla bashiir cabdisiyaad wuxuu ahaa taliyihii qaybta weliw cadde waxaana hoos imaanaya saldhigyada khamar jajab waa beri hodan iyo howlwadaag oo dilku uu ka dhaca habeenkaasi maxkamadda ciidamada horteeda ayuuna ku bixiyo xogta sida uu ku dhacay dilka guddoomiyihii hore degmada hodan cabdixakiin dhagajuun xilligaas dhacdadu ay dhacaysay koo iyo labaatankii janwari aniga waxaan ahaa taliyaha qaybta weliba cadde waxaa isoo wacay shan saac iyo daqiiqado la jira taliyaha saldhigga howlwadaag shacaab cabdilmuhiid wuxuu igu wargeliyey gaadiid baaldiraad wada inay soo gelayaan oo xiriirkoodii kabkooda uu haayo soona socdaan kahortaga muqaadiraadkaas iyo howlahaasna horay amrin kuu siiyey oo aan ka shaqaynay muddo waxaa lagu soo qabtay iyo hadday dad tahay hadday agabtaan maxkamadda lagu keeni jiray shacaygu uu soo gooyey wuxuu yidhi taliya anaa ku filan wax barbaleenna ma lahan dhammaan yaan ku wada dhafrin shaqadaasna anaa qabanay sidaas ayuu operatiinkii hawshii oo ku galay bacdeenna waxaa igu xigtay rasaasta dhacaysa anoo kormeer isaga socda wuxuu gacanka iga soo siiyey in baabuur uu xabadeeyey rasaasas ku fureen bacdeenna gaarigii uu gadaal u baxay ribis uu gashaday waxaan ku yidhi wax khasaaraa ma jiraan wuxuu yidhi kama faahfaahin karo wax khasaaraa waa soo baxay meel dhaxan intaan soo mara haddana mar labaad igu soo celiyey wuxuu yidhi waa gudoomiyii degmada hodan maxaa gaara wuxuu yidhi igana uusa jawaabin sidii ayaan goobta ku imid waxaan xaqiijiyey gudoomiyii bulshadiisa dhaawac celiyaan aruriyey bacdina labadii igal gudbooneed saraakiishii aan u yeeray waxaan ku yidhi nin walba istaafka uu wato qoryaha ka qaado saldhiggan lagu wada xidhay sidaas ayaan hubka uga dhignay istartii ayay saraakiishii aan ku soo xareeyey
haar ilaalyaha guud ee maxkamadda ciidamada jenaraal cabdulaahi buulle kamey ayaa maxkamadda hor keena cadeymaha ay u hayaan eedaysanayaasha maxkamadday hor keeneen
hal qof in ka badan dembi ay wada jir u galeen taasna maxkamadda hortee nimankan dembiga inay wada galeen nin walba kaalin turbaha ku lahaado waxaan aaminsanahay dib ayaan maxkamadda faahfaahin ay keenaysaa markay maragga dhegaysateen hal shaqsi ka mida oo ahaa ninkii sahanka camal u ahaa oo halkaa inta la geeyey gacanka ku hadal la yidhi markii baabuurku soo dhaafo oo soo sheegay mahane inta kale risaas bay direen qaar waa caddaymihii dhakhtarka oo marxuumkii dhintay xabadii ku dhaca intay leekaan qaabku u dhintay iyo kuwa dhaawacaba oo haddeertaan aan soo qaadan natiijadooda waa hubkii qaar oo ah laba qori oo beekamiya lix ake oo foransiku uu caddaynaya intii rasaas ay ka dhacday qoryaha xabadii ka dhacay uu caddaynaayo fuuqaqii goobtii laga soo aruuriyey qareenka difaacaya eedaysanayaasha la hor keenay maxkamadda ciidamada abuukaata cabdulaahi macalin xudiin dudaaye ayaa sheegay in eedaysanayaasha ay fulinayeen awaamiir la faray oo ahayd inay baacsadaan soona qabtaan qaadka kenya taasoo dowladda soomaaliya ay mamnuucday eedaysanayaashu waa ku qasbanaayeen inay baacsadaan qaadka eedaysanayaashu way ku qasbanaayeen in ay fuliyaan awaamirta dowladda ee ah jaadka kenya ka imaanaya in la mamnuucay amarkaas ayagoo gudanaya falka ka dhashay maanta in loo ciqaabo waxay dhalin kartaa in la waayo asgari qaran oo shaqo loo diro suufuti saa berri yuu u eedaysnaa doonaa in la waayo asgari qaran ee shaqo loo diro soo guto waxay burbur ku tahay ama ay dhib ku tahay qarannimada soomaaliya oo ku tiirsan howlaha ciidanku ay qabanayaan gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidee soomaaliya gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa soo hora maxkamadda garmaqalka dhanka ka ahaa toddobada eedaysane ee maxkamadda hortaagan iyo eedaysanaha maqana baxsadka ah intaas ayuu maanta ku egyahay maxkamadda ayaana dib ka soo sheegi doonto xilliga iyo wakhtiga la mudaynayo aadaa u mahadsantiin cabdulqaadir okey v o a muqdisho
xogstada danyarta ah ee noloshoodu ay ku tirsan tahay shaqooyinka hoose ee ay u qabtaan ganacsatada suuqyada boosaaso ayaa ka cabanaya shaqo yaraan soo wajaxday inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee ramadaan iyadoo cimilada magaalada boosaasana ay tahay mid aad u kulul wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixinta noogu soo dirtay boosaaso xoogsatadan oo ay noloshoodu ku tiirsan tahay shaqada maalinlaha ah ee ay ka helaan suuqyada magaalada boosaaso ayaa bisha ramadaan ee barakaysan waxa ay ka cabanayaan hoosudhac ku yimid farsamooyinkii ay ku shaqaysan jireen qaar ka mida xoogsatadan oo aan kula kulmay gudaha suuqa weyn ee magaalada boosaaso ayaa v o a uga waramay xaaladooda ismaaciil cali bare wallaahi ramadaanka iyadoo sidaas ay tahay marna macnaha jabiga wax waa layska helaa marna waa la waayaa badi waxaan u badannahay saan u fadhino inaan iska baxnaa laga yaabaaba amanba shaqo qabaninba oo ilmahayga xataa waxa aan la aada aan helayninba aan iska baxo oo xaafadeeda aado salaad duhur aan tugto gurigeyga ilmahayga bisha ramadaan waxaa jiri jiray goobo magaalada boosaaso wax lagu kariyo oo dadka danyarta wax laga siiyo meelahaas wax ma ka heshaa wallaahi damcan horta meelihii wax lagu karin jiray sidii ay macnaha dadka wax u karin jireen waa layska kala cabsi qabaa waxaana laga qaba laga cabsi qabaa coronavirus may wallaahi raashin beri waa la qaybin jiray laakiin hadda wixii markii virus magaalada soo galay waaba la joojiyey dadan macnaha iska daba iska danyaro oo waxba haysan oo ceerinka haddii lasi iska qaadanaya waa jiraan badi waxaan u badannahay saan u fadhino inaan iska baxnaa laga yaabaaba aanba shaqo qabaninba yacquub bashiir waa magacayga waxaana ka shaqeeyaa gaari gacanla ah wallaahi bilaahi ayaa markaan bisha ramadaan sii loo galay bisha barakeysan kaan galnay tobanka hore waa iska shaqeysanay laakse wixii ka dambeeyey waa shaqada waa iska gabaabsa haddaa u badataa laba doolar ama saddex doolar helhelnaa maalmaha kalena anigoo helinaanba iska galbanaa
dhinaca kale ganacsatada iibisa bagaashka iyo raashinka ayaa v o a u sheegay in toddobaadyadaan uu hoosu dhac ku yimid dhaqdhaqaaqa ganacsi ee goobahooda magacaygu saddexan waxa la yidhahda cabdi ciise maxamuud walaalay ramadaanka waa bil iska khayr waxa laga yaa aan badanaa alaabahan gadnaa bishu markay tahay ilaa sagaalkeeda ilaa tobankeeda ramadaan si fiican baa loo shaqeeya wixii ka dambeyn insha allah shaqadu waxoogaa way nagu yar tahay maxaa dhaca dadku adeegooda dhan way qaataan marka rabadaan bay isaga jiraan insha allah waxaan rajaynaynaa markii rabadaan ay ka hadho toban ay shan iyo toban beri bay shaqadu hadda mar labaad sayid kusoo laabataa dheer iid la gadanayaa labadaa tobnaad ka hore iyo ka dambe shaqadu aad noogu fiicanta marka khayr baan rajaynaa insha allah bisha ramadaan ee barakaysan ayaa sanadkan waxa ay ku aaday iyadoo jawiga magaalada boosaaso uu yahay mid aad u kulul dadkuna ay isu diyaarinayaan inay ka xagaabaxaan magaalo xeebeedda boosaaso sida caadiga ahna waxaa yaraada shaqooyinka ay noloshoodu ku tiirsan tahay xoogsatada danyarta ah ee ku nool gudaha boosaaso faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
shaqada saxaafadda ayaa ka mida shaqooyinka ugu halista badan dunida ayadoo sidoo kaleeto u baahan taxadar iyo hubsiimaba haddaba saxaafadda ma cilmi la bartaa mise waa shaqo cid walba ee qaban karto oo aanan u baahnayn waxbarasho warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen bare aadan warbaahinta ayaa kaalin muhiim ah ka qaadata gudbinta wararka madadaalada iyo kordhinta aqoonta bulshada hase haatee markaad eegto geeska afrika gaar ahaan dhulka soomaalida waxaa ku yar in la helo bugaag ku qoran luqadda soomaaliga oo ku saabsan xirfadda warbaahinta sida uu sheegayo zakariya xuseen oo ah saxafi ka howlgalay warbaahinta sacuudiga haatanna ah diblomaasi ka tirsan safaaradda jabuuti ee riyaad isagoo dhowaan soo gebagabeeyey buug ugu magacdaray weriye oo ka hadlaya warbaahinta qaybaheeda kala duwan kaas oo ku qoran luqadda soomaaliga buugani waxa uu xambaarsan yahay casharo loo diyaariyey hab cilmiyeysan laguna laadhay tusaalooyin iyo laylisyo si ay u taakuleeyaan ama u saacidaan qofka ku cusub warbaahinta ama doonaya inuu kor u qaado tayadiisa weriyanimo in af soomaali bugaag lagu alifo oo wax lagu qoro waxaan isleehay waxa ay ka mid tahay siyaasadda guud ee jamhuuriyadda jabuuti oo dhigaysa in kor loo qaado la kobciyo luqadaha ama afafka soomaaliga iyo cafarigaba lagana qayb qaato sidii ay u noqon lahaayeen afaf cilmi gudbiya wax lagu barto lagagana maarmi karo afaf shisheeye waxaan xusuusan karaa xuskii u dambeeyey maalinta afka hooyo ee adduunka bishii ina dhaaftay bishii labaad ko iyo labaatankeedii madaxweynaha jamhuuriyadda jibuuti mudane ismaaciil cumar geelle oo arrimahaas ka hadlaya in uu si qoto dheer arrimahaas awoodda u saaray mar uu khudbad ka jeediyey waxyaabaha kale ee igu dhaliyey inaan boogan qoro waxaa ka mid ah iyadoo ay aada u yaryihiin bugaagta hab cilmiyeysan loo diyaariyey lagana baran karo warfaafinta ee af soomaaliga ku qoran iyadoo oo guud ahaanba kuliyadaha warbaahinta iyo xarumaha tababarada iyo waxyaabaha noocaas ahi ay ku yaryihiin geeska afrikaba guud ahaan marka la eego xarumaha tababarka saxaafadda iyo kuliyadaha lagu barto ayaa iyaguna ku yar geeska afrika taasoo keentay in dad badan ay u qaataan in saxaafaddu aanay ahayn cilmi la barto sida uu zakariya xuseen sharaxayo warbaahinta soomaalida waxaa loo hormarin karaa marka koowaad in kor loo qaado tayada wariyayaasha iyo laamaha warbaahineedba in la helo kuliyado iyo xarumo tababaro wanaagsan bixin kara oo ka caawiya in ay tayadooda kor u qaadaan in warfaafinta lafteeda loo aqoonsado inay tahay cilmi la barto iyo xirfad labadaba waayo waxaad moodaa dadkeenu inay markay weriye maqlaan masaxdooda waxaa kusoo dhacda sawir qof qaadaya ama mid microphone haysto meel ka hadlay iyo waxyaabahaas yaree u muuqda laakiin dee hawsha iyo sida ay u ballaaran tahay inaan wax badan lagala dadku kala socon baad moodaa maadaama aanay jirin meelo laga barto oo fara badan oo aada u badan marka in cilmi ahaan loo aqoonsado in cilmiga warfaafinta iyo xirfadda warfaafinta iskaashi wanaagsan laga dhexaysiiyo si horumar wanaagsan loo helo waxyaabahaas daruuri bay u yihiin baan anu islaahay in la hormarin karo warfaafinta maanta waxaaynu ku jirnaa xilli baraha bulshadu iyo warbaahinta internetka ama warbaahinta cusub ay aad iyo aada u tarantay si xawliya u socoto waxyaabo kala duwan baad ku arki macluumaad wanaagsan waad ka heli laakiin haddana dhinac kale waxaa barbar socda waxyaabo fara badan oo u baahan in caqli iyo miisaan iyo magaranaysaa waayeelnimo lagu dayo marka waxyaabaha noocaas ah adduunyadu way iska diraasaysaa waa lasii odorosaa marxaladan maanta lagu jiro maxaa xigi doona see looga tallaabsan karaa waxyaabahaasoo dhan waxaa inta badan laga helaa xarumaha cilmi baadhista warfaafinta kuwaasina aad bay iyaguna inoogu yaryihiin insha allah mustaqbalka waa la heli doonaa
soomaaliya iyo guud ahaan geeska afrika ayaa ka mid ah meelaha ugu halista badan ee warbaahintu ka howlgasho iyada oo saxafiyiintu ay la kulmaan dil iyo xadhig joogto ah xuseen barre aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinayay halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington xaataana dhegeystaal waxaad ku soo dhowaataan dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka toddobaadkan shaqaaqo ayaa ka dhacday garoonka diirudaha aadan cabdulle ee magaalada muqdisho taasoo u dhexaysay shaqaalaha hay-adda socdaalka jinsiyadaha iyo sidoo kale xubno ka tirsan hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya arrintan ayaa la sheegay in ay salka ku haysay dad ajnabi ah oo garoonka kasoo degay oo hay-adda socdaalka jinsiyadaha ay doonayeen inay dadkaasi baaraan oo ay marsiiyaan wadiiqada rasmiga ee la marsiiyo dadka garoonka kasoo dega ee ajaanibta ah kaas oo gacanka hadal uu dhex maray shaqaalaha labada dhinac waxaa la sheegay in dhaawacyo uu soo gaaray ilaa iyo afar qof oo dhinacyada ka tirsan burburna uu soo gaaray qaar ka mid a xarumihii dadka loogu adeegayay halkaas oo khalkhal uu ku yimid shaqadii dadweynaha loo hayay arrintan ayaa dad aada u fara badan oo soomaaliyeed fajiciso ku noqotay islamar ahaantaasina cambaareeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in ay guddi u saareen waxaa halkaasi ka dhacay arrintii ka dhacday garoonka aadan cadde runtii aada iyo aad ayaan uga xumaaday waa arrin foolxun waa muraayadii dalka soomaaliyeed waxa maanta dhacay wax loo dul qaadan karo ma ahan waxaan faray wasiirka amniga wasiir xundugey inuu ka qaado tallaabada sharciga ah ee waafaqsan sida ugu dhaqsiyaha badan afar iyo labaatanka saac ee soo socdo waxaan kaloo faray in ay jawaab nagu soo siiyaan wasiirka amniga taliyaha booliiska taliyaha immigrationka taliyaha nisa wixii meesha ka dhacay cid kastoo falkaas wax ku geysatayna dhammaan sharciga la marsiiyo waana fariin aan toos ugu diray wasiirka amniga oo aan ka sugayo jawaabteeda kaasi waxa uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ka hadlay dhacdadii ka dhacday garoonka aadan cabdulle ee magaalada muqdisho toddobaadkan midooda afrika ayaa cambaareeyey go-aankii baarlamaanka soomaaliya uu muddada ugu kordhiyey madaxweynaha soomaaliya isagoo sheegay in ay soomaalida ay tahay inay ka wada hadlaan arrimaha dhexdooda islamar ahaantaasina ay doorashooyinka ka wada arrinsadaan dhinaca kale taliyaha militariga mareykanka ee taliska africom general steve townsend ayaa khamiistii waxa uu sheegay isagoo golaha sanadka mareykanka la hadlayay in weerarka ugu badan ee haatan ka jira soomaaliya aanu ahayn al-shabaab laakiin uu yahay degnaan la-aanta siyaasadeed ee ka dhalan karaysa caqabado dhowra ayuu sheegay mareykanka ayaa hore waxa uu u sheegay in ay lagama maarmaan ay tahay dhinacyada soomaaliya miiska wadahadalka ay ku laabtaan oo arrimaha doorashooyinka heshiiska gaaraan isagoo mareykanku cambaareeyey fal kastoo lagu doonayo in muddada loogu kordhiyo hay-adaha dowladda ama doorasho aan loo dhammayn lagu qabto iyadoo sidoo kalena aanay taageeri doonin sida mareykanku uu sheegay doorashooyin isbarbar socda mareykanka ayaa waxa uu hore sidoo kale uu ugu goodiyey in cunuqabateyn uu saari doono dadka loo arko inay arrimahaasi caqabad ku yihiin kooxo hubaysan oo aan la garan ilaayo hadda ayaa toddobaadkan magaalada muqdisho ku dishay allah u naxariistee doctor xasan cismaan doctor buurane oo ka mid ah dhakhaatiirta ugu caansan gudaha soomaaliya islamar ahaantaasina ku takhasusay dhinaca iyo maqaarka doctor buurane ayaa waxaa dilkiisa geystay kooxo xili uu kusii jeeday sida la sheegay goobtiisa shaqo halkaas oo kooxdii dableyda ay weerarka geysatay ay ka baxsadeen dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa falkaasi argagax ku tilmaamay waxaana ay sheegeen in aysan garanayno sababta loo bartilmaamay sida doctor buurane waxaana ay tilmaameen inay cadaalad doonayaan doctor maxamed yuusuf oo ah gudoomiye ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ka hadlay geerida doctor buurane walaalkeen doctor buurane dhimasho xaqdarra ah nin aanan siyaasi ahayn nin oo daktar ahay masaakiinta iyo dadweynaha soomaaliyeed oo dhan u gargaari jiray takhasuskiisana ahay cudurrada maqaarka oo marka meelo badan laga xellin waayo xellin jiray oo aad iyo aad bulshada ugu ronay abaalmarin in looga dhigo in madaxa laga toogto waxaan qaadan karna ma ahan takhaatiir haddaan nahay ilaahay u naxariisto amniga waa xumaanu hayaa takhaatiirta walwalay qabaan awal waxaan islahayn annaga siyaasi ma ahine ya sababna loo weerara ma jirto cidaan la tartamayna ma jirto cidaan isku magaciiseyna dadkaasaan u shaqaynaa soomaalidaan u shaqaynaa shacabkeenaan u shaqaynaa shacabkeenna haddaan u shaqayno nabad baan qabi jirnay maanta qalqal weynaana galay waxaana qalqalkaasna geliyey dilka la dilay doctor buurane oo u tacsiyeynaynaa meeshaan barordiiq aan u imaanay waxaan u imaanay inaan ugu duceyno in ilaahay jannada ka waraabsho dembigiisa inuu leeyahay maga u malaynaye allaha cafiyo ehelkiisa iyo walaalihiis iyo dadkiisoo dhan iyo shacabkii oo u gargaarayay oo soomaaloo dhan ah ilaahay samar iyo imaan laa ka siiyo ilaahay samar ka siiyo waa u duceynay waa u duceynaynaa haddaan nahay meeshaan isugu imaanay ururka takhaatiirta soomaaliyeed aniga guddoomiyaan u ahay madaxdii kaleetood waa wada joogaan in aan annagoo wada jirno aan meeshaan ugu tacsiyeyno aan ugu barardiiqno saaxiibkeen walaalkeen doctor buurane kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed yuusuf oo sidoo kale ay soo wada shaqeeyeen allah u naxariistay doctor buurane oo toddobaadkan magaalada muqdisho lagu dilay guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayayla kusoo gabgabaynayaa tan kulan dambe nabadgelyo
maxadsane jamaal axmed cusmaan ayuu ahaa oo soo jeedinayay dhacdooyinka toddobaadka
markana barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira uu soo jeedinaya nuur xasan nuur buqaari iyo sidoo kaleeto ibraahim xasan daandurey
kulatu wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim ku soo dhowaada barnaamijkeena asalaamaha meel kastoo aad joogtaan ramadaan mubaarak dhegaystayaal barnaamijka waxaa maanta idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur ibraahimow bal dhambaalka ugu horeeya noo soo qabo dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe saadiq cali jirow iyo waxay yidhahdeen sharmaarke cali jirow sharmaarke iyo caaisha keyf cali jirow sharmaarke iyo canab cali jirow sharmaarke iyo shukri cali jirow sharmaarke samiiro cali jirow iyo foos cali jirow iyo kaafi cali jirow munaasir cali jirow iyo waxay idhahdeen cabdinuur cali jirow iyo filsan cali jirow iyo dhammaanba asxaabta iyagoo dhammaan kala jooga dalka gudihiisa iyo dibadda ay jecel yihiin in ay taaniyad halkan uga diraan ister saadiq cali jirow iyo cali aadan warsame oo ku aqalgalay muqdisho waxayna leeyihiin alooskiina kala kulma bashbashii barwaaqo ee banayda kala siiyo owlaad qeyr qabta warqadda ugu horreysa dhinacayga daandure waxaa inaga soo gaartay dadka kale ah cabdulaahi xaaji xuudi cabdulaahi jaamac oogle oo lagu naanayso bulshaawi cabdikariim cawaale iyo maxamed debed cabdulaahi xuseen saadiq aadan xidig xasan xuseen xasan cawil shoolaad iyo xayaad aragsan xuseen cusmaan xuseen maxamed guuleed ciid qaasim warsame iyo xamde maxamed faarax xani soomaali iyo faarax maxamed xirsigood faarax bashiir iyo sayid cumar cusmaan cabdulle badri cabdulaahi ibraahim iyo faarax good sayid cumar rooble cali iyo gooni maxamed muuse dhammaan dadkan waxa ay tahniyad aroos oo farxad leh ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah farxaan axmed diiriye iyo najax cali ciise oo arooskooda uu ka dhacay magaalada caabud waaq ee gobolka galguduud gaar ahaan xaafadda ubax waxa ay leeyihiin ducada waa dhankiina waxaan leenahay lamaanahaasi ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad kheer qaba uu alle kala siiyo aamiin waa tahay dhinacii qasiidooyinka haddii aan aadno qasiidada ugu horreysa ee aan barnaamijka ku furi doonno waa qasiidada bisha soon xurmeeya waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta hoballada waa beri
xabiibkii udgoona xidhiidhkiisa raaco xanaaneeya diinto xoogeeya soonko xanaaneeya diinto xoogeeya soonko shuruudaha islaamnimada lagu xidhay shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii shanta tiira xooga leelayna faray xilkoodii xajiya eebba yidhi lagu xijooba weeye
waa tahay nuur waxaa noo baaqaya cabdisalaam cabdiqaadir kajooje hareeri iyo cabdiraxmaan cabshir abwaan salmaan iyo cabdixakiin macalin yuusuf seynle iyo cabdixakiin hure salaad cabdiqaadir birlo iyo cabdulaahi siciid yuusuf osil iyo siciid cabdinaasir sambuur aakey iyo maxamed caweer baale iyo axmed cabdi maxamed gaadakeen iyo waxay yidhaahdeen faysal cabdisalaam takar iyo maxamed saalax ibraahim taagane iyo maxamuud beeldaaje xudayfe iyo cabdiqaadir duraan cabdidaakir iyo axmed cabdiqaadir yaasiin axmed gurey macalin axmed asad hoobey iyo macalin saciid maxamed cigaal iyo macalin axmed maxamed cilmi iyo macalin maxamed cabdi xaari iyo macalin maxamed jaamac ciise m j dhammaan ardada dugsiyada sare ee aynu shamsi iyo galdugob dhammaan bahda isboortiga waxayna taaniyad u dirayaan faarax caweer baale iyo fatxi bilaal oo arooskoodu uu ka qabsoomay degmada galdugob waxaana leeyihiin arooskan allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbashii barwaaqo aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey tahaniyad dhalasho ayaan hayaa waxaana inaga soo gaartay xuseen xasan xuseen oo loo yaqaano xusni fashan gudoomiyaha cabdi cismaan ibraahim iyo maxamed sheekh xasan cismaan cabdikariim sheekh xasan cismaan cabdirasaaq sheekh xasan cismaan iyo cabdixakiim sheekh xasan cismaan safiye sheekh xasan cismaan raxme sheekh xasan cismaan hooyo madiine suubow iyo habaryar faadumo suubow iyo habaryar fardowso suubow mukhtaar maxamed sheekeeye iyo ayaan cabdikariim bare dhammaan dadkaasi oo kala jooga muqdisho baydhabo buur hakaba iyo buur haladi bardaale waxa ay tahaniyad dhalasho ay hawada u marinayaan cabdilcasiis sheekh xasan iyo hooyo maryam shariif isaaq oo uu wiil ugu dhashay degmada bardaale taariikhdu markii ay ahayd koob iyo labaatankii bisha magac bixinta waa dhankiina ayay yidhaahdeen maya ayaanu leenahay magac bixinta hooyada iyo aabbaha ayaa iska leh waxaan filayaa in toddobaadyada dambe aad inoo soo sheegi doontaan magac wiilkaasi waxaanu leenahay ilaaha ka dhigakii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin haatan dhegeystayaal ku soo dhowaada qhasiidada nabi ammaanka iyo saynab xaaji cali baxsan
waxaan hayaa hambalyo dhalasho oo naga soo gaartay dadka kale ah ashraf xasan xuseen iyo aabe maxamed yuusuf najme maxamed yuusuf cali maxamed yuusuf caaisho maxamed yuusuf iyo adeer cabdulaahi yuusuf leyle iikow iyo saciid iikow ayay aamine awees iyo raxme ibraahim nuur iyo ayaan cabdikariim bare dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan cabdiraxmaan iikow iyo sacdiye maxamed yuusuf oo wiil ugu dhashay magaalada waa degmada wadajir ee magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda korontada wiilkaasi waxaa loo bixiyey cali waxaanu leenahay cali allaha ka dhiga kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waxaa dhambaalkan unooga yimid aabe axmed faarax cadaawe jarboole iyo hooyo fawsiye maxamed sacmaal iyo reer maxamed xasan yuusuf fatxi axmed faarax jarboole iyo aadan axmed faarax iyo guuleed axmed faarax iyo nasriin axmed faarax iyo maryan nasrudiin cumar buux iyo maxamed faarax cadaawe injineer liibaan cawaale jaamaca iyo cali xirsi warsame iyo cabdirasaaq maxamed diiriye cabdiyare waxaana ay jecel yihiin dhammaantood iyagoo jooga soomaaliya iyo dunida dacaladeeda inay taanid gaarsiiyaan cabdishakuur axmed faarax cadaawe jarboole iyo nuuro shariif maxamed xasan yuusuf oo wiil ugu dhashay london wiilkaas oo loo bixiyey ayman cabdishakuur axmed ayaa waxa ay leeyihiin ha noqdo kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisaba waxtar aamin ayaan leenahay dhinacii qasiidooyinka ramadaanka haddii aan ku laabanno waxaan idiin soo qabanay qasiidada nabi ammaanka ah oo uu ku luqaynayo fanaanka cumar aadan
waxaan u baaqayaa cabdiraxiin axmed nuur gindhe iyo arwaax xaashi xiirey samatar iyo wariyeliibaan maxamed shirwac iyo nimcaan jaamac iyo ilmo xaashi xiirey oo kale ah axmed xaashi xiirey galad xaashi xiirey iyo arwaax xaashi xiirey iyo deeqa xaashi xiirey iyo shariifo xaashi xiirey iyo luul xaashi xiirey iyo dahabo xaashi xiirey farxiyo cali karaar iyo caruurteeda cabdiraxmaan decde iyo cabdixaafid iyo hooyo xalawi cilmi nuur jaamac iyo hooyo xabiibo cali axmed daqare maxamed calas maxamed kulane iyo injineer shukri daahir guureed gurceel cabdi xaashi xirsi sabriye caaqilka iyo cabdishakuur maxamed cabdi quurey cabdiweli maxamed dhammaan asxaabta waxaana jecel inay taanid gaarsiiyaan arwaax xaashi xiirey iyo farxiya cali karar oo wiilu ugu dhashay guriceel gobolka galguduud waxay leeyihiin waxaa loo bixiyey cabdinuur wiilkaasi allah ka dhiga kuwii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisaba waxtiraamin ayaan leenahay warqadda ugu dambaysa oo ah tahniyada dhalasho waxay naga soo gaartay saciid yaasiin cabdiqaasim iyo muhaab cabdisalaam isaaq khayrudiin cabdisalaam isaaq iyo cabdiqani cabdisalaam isaaq maxamed cabdisalaam isxaaq sayma cabdisalaam iyo maxamed yaasiin ibraahim cabdixakiim maxamed mucalim iyo maxamuud maxamed yuusuf salmaan maxamed mursal iyo bayaadiir cabdirasaaq cabdiqaadir iyo habaryar haadi cabdi xasan habaryar khayra cabdi xasan iyo habaryar umaano isaaq mursal habaryar saadiro isaaq mursal iyo adeer suleymaan isaaq cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa yaasiin cabdiqaasim iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer daawud isaaq mursal xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkaas waxay u tahniyadeynayaan macalim cabdisalaam isaaq guurow iyo xaaskiisa sarwe cabdi xasan oo wiil ugu dhashay gobolka bay baa layiri gaar ahaan deegaanka qaahira magaca lama soo sheegin laakiin waxaanu leenahay wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaaray anagoo dhammaantiinba dhegeystaal idin leh ramadaan kariim waxaana aan idin soo qabanay qasiidadan zeyne nabi zeyne iyo xaliima muuse milano barnaamijkeenana dhegaystayaal waa naga intaa tan iyo toddobaadka dambe maanta oo kale intaaan hawada dib dambe ugu kulmi doonno barnaamijkan oo kale waxaan idinkaga tegaynaa fii amaaniillaah iyo ramadaan mubaarak
sanadiin ibraahim xasan daandure iyo nuur xasan nuur buqaari barnaamijkaasi hambalyadii heesaha nala socodsiinaya
idaacaddeena galabtana waa naga intaas waxaa idiin soo jeedinayay zahra cabdixamed iyo anigu ah ibraahim xasan daandure intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo